halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegeysaneysaan mawjadaha gaagaaban iyo hirarka filimyada magaalooyinka qaar iyo boggeen internetka ee v o a somaly com subax wanaagsan dhegeystayaal waa subaxnimo sabtia bisha oktoobarna waa lix iyo toban sanadka labada kun koob iyo labaatanka saacadda afrikada bari waa lixdii barkii subaxnimo idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeena subaxnimona waxaa ka mid ah weerarkii lagu dilay mudane ka tirsan baarlamaanka britain oo lala xiriirinayo inuu ahaa weerar argagixiso haddii aan mar kale idinku celiyo qodobada aad dhegeysan doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid a weerarkii lagu dilay mudane ka tirsan baarlamaanka britain oo lala xidhiirinayo mid argagixiso
Today, uh, to the loss of Sir David Amos MP, who was killed in his constituency surgery.
waxaan filayaa in dhammaanteen aan aad uga argagaxnay oo aan ka murugaysannahay geerida david amis amis wuxuu ahaa xildhibaan lagu dilay deegaanka uu dadkiisa kula kulmayay kadib ku dhowaad afartan sano
sidoo kale waxaad maqli doontaan suudaan oo laga dhawaaqay qorshe cusub oo siyaasadeed weerar qarax oo ka dhacay afghanistan iyo saamaynta uu xasiloonida dalkaasi ku yeelan karo soomaalida britain degtay ee ka soo guurtay dhalalka yurub iyo siday u arkaan noloshooda cusub ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese kusoo dhowaada warkii dunida ugu yaraan toddobiyo afartan qof ayaa ku dhintay qarax xoogan oo salaaddii jimcaha lala egtay masaajid ay ku tukadaan dadka shiicada oo ku yaala magaalada kandahaar ee dalka afghanistan qaraxan ayaa sida laga soo xigtay saraakiisha taalibaan waxaa ku dhaawacmay toddobaatan qof qaraxa ayaa dhacay xilli la tukanayay salaaddii jimcaha muuqaalada laga soo duubay masaajidka la qarxiyey ayaa muujinaya meyd iyo dhaawac badan oo dhex yaala masaajidka kooxda daacish ayaa iyadu sheegatay mas-uuliyadda qaraxan daacish ayaa sheegatay inay fuliyeen qaraxyadani laba nin oo isa soo miidaamiyey ra-iisul wasaaraha suudan cabdallah xamadoog ayaa jimcihii shalay shaaca ka qaaday qorshe cusub oo lagu soo afjarayo khilaafka siyaasadeed ee ka taagan dalkaasi xamadoog ayaa ku tilmaamay kii ugu xumaa khilaafkaasi ee dalkaasi soo mara muddada labada sano ee kumeelgaarka yahay tan iyo markii bishii sebtembar uu dhicisoobe afgembi dalkaasi ka dhacay waxaa militariga iyo rayidka ku shiraakuubay talada dalkaasi ay iswadaarsanayeen dagaal dhinaca afka ah halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a waxaa shalay toorey lagu dilay mudane ka tirsan baarlamaanka britain oo lagu magacaabi jiray david ames oo da-diisu ay ahayd sagaaliyo lixdan jir david ayaa ka tirsanaa xisbiga muxaafadka dilkiisa waxaa loo xiray nin shan iyo laatan jir ah warar ay warbaahinta caalamiga qortay ayaa lagu sheegay in weerarkaasi uu ahaa mid argagixiso ah wakaalada wararka ee reuters oo soo xiganaysa qaar ka mida warbaahinta britain ayaa iyaduna sheegtay in ninka weerarkaasi loo xiray loo badinayo inuu yahay muwaadin britisha balse kasoo jeeda asal ahaan soomaaliya v o eda ma xaqiijin booliskuna ma sheegin ninkan iyo halka uu kasoo jeedo wararkii haddaba ugu dambeeyey dilka xildhibaanka waxaa inoo soo diray wariyaha v o eda ridwaan xaaji cabdiweli
dilka xildhibaanka ayaa si weyn looga hadalhayaa guud ahaan dalkan britain xildhibaankan oo ka mid ahaa dadka rogcadaaga ah ee muddada dheer ku jiray baarlamaanka dalkan britain ayaa ka tirsanaa xisbiga muxaafidka ee loo yaqaano conservative-ka ee xilligan hogaaminaya talada dalka sar david ames ayaa u geeriyooday weerar mindi ah oo duhurnimadii jimcaha uu geystay nin shan iyo labaatan sano jira oo british ah asal ahaanna la sheegay inuu kasoo jeedo soomaaliya inkastoo weli booliska aysan soo bandhigin magaciisa iyo sawirkiisa iyo weliba faahfaahin dheeraad ah xildhibaanka oo ku dhowaad afartan sano ahaa mudane baarlamaan ayaa gacan weyn waxa uu ka geysan jiray caawinta dadka magangeliya doonka ah waxaana lagu dilay goobtii uu shalay kula kulmayey dadweynaha deegaanka laga soo doorto ee xaafadda lee n c oo ka tirsan essex oo aan sidaas uga fogeyn magaalada tan london ra-iisul wasaare boris johnson ayaa ka hadlay dilka xildhibaanka wax yar kadib markii uu kasoo laabtay shir ay xisbigiisu ku lahaayeen magaalada bristol
today uh, to the loss of Sir David Amos MP, who was killed in his constituency surgery.
waxaan filayaa in dhammaanteen aan aada uga argagaxnay oo aan ka murugaysannahay geerida david amis amis wuxuu ahaa xildhibaan lagu dilay deegaanka uu dadkiisa kula kulmayay kadib ku dhowaad afartan sano oo si xiriir ah uu ugu adeegayay dadweynaha essex iyo guud ahaan britain waana arrinta aan filayo in dadka oo dhan ay ku dhalisay walaaca waxa uu ka mid ahaa dadka ugu wanaagsan ee soo shaqeeyey xildhibaanka la dilay ayaa da-diisu waxay ahayd lixdan iyo sagaal jir wuxuu ahaa xildhibaan laga soo doorto deegaanka tan iyo kun iyo sagaal boqol iyo toddobiyo sagaashankii waana ninkii ugu horreeyey oo xildhibaan noqda sannadkii kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo siddeetankii madaxa booliska essex ben julian ayaa ka hadlay dilka inkastoo weli ay wadaan baarista dhabta ah ee qofka geystay weerarka sida weyn looga hadlayo dalkan britain nin shan iyo labaatan jir ah ayaa lagu qabtay goobta islamarkaana weli loo hayaa tuhunka oo ku jira xabsiga xilligan waxaa boolisku ay horay u sheegeen inaysan dhacdadan la xiriirin argagixiso hase yeeshee waxa ay si qoto dheer u baarayaan in falkan uu la xiriiro argagixiso iyo in kale booliska ayaa sidoo kale ka tacsiyeeyey geerida xildhibaanka booliska ayaa falka dhacay waxay xilligan u tixgelinayaan inuu yahay mid argagixiso waxaana baarista dilkan la wareegay booliska ka hortagga argagixisada ee fadhigooda uu yahay london ee loo yaqaano scotland yard wasiirka arrimaha gudaha ee britain brity patel ayaa weydiisatay booliska dhammaantoodba in ay qiimeyn ku sameeyaan amniga xildhibaanada guud ee dalka xafiiska ra-iisul wasaare boris johnson ee ten downing street ayaa waxaa iyana ay maanta hoos u dhigeen calanka dalkan britain ridwaan xaaji cabdiweli v o a london
ra-iisul wasaaraha suudan cabdalla xamadoog ayaa jimcihii shalay shaac ka qaaday qorshe cusub oo lagu soo afjarayo khilaafka siyaasadeed ee ka taagan dalkaasi xamadoog ayaa ku tilmaamay kii ugu xumaa ee dalkaasi soo mara muddada labada sano ee kumeel gaadhka ah tan iyo markii bishii sebtembar uu dhicisoobay afgembi dalkaasi ka dhacay waxaa militariga iyo rayidka ku shuraakoobay talada dalkaasi ay iswadaarsanayeen dagaal dhinaca afka ah militariga ayaa dalbanaya in la bedelo golaha wasiirada iyo golaha sare ee maamula dalkaasi siyaasiyiinta rayidka ah ayaa dhankooda ku eedaynaya militariga in ay rabaan in ay awoodda marorsadaan ra-iisul wasaare cabdalla xamaduug oo khudbad jeediyey ayaa sheegay in iskudaygii afgembi ee dalkaasi ka dhacay uu albaabada u furay ismaandhaaf xooggan waxaana soo shaacbaxay sida uu sheegay khilaafaad hoose oo qarsoonaa ra-iisul wasaaraha suudaan ayaa sheegay in haddii khilaafaadka iyo eedaha la isweydaarsanaya ay sii socdaan in mustaqbalka dalku uu faraha ka bixi doono taasoo tacab khasaar ku ridaysa sida uu sheegay kacdoonkii isbedeldoonka ee talada looga qaaday madaxweynihii hore dalkaasi muddada badan ka talinayey cumar xasan axmed albashiir militariga iyo axsaabta rayidka ah ee suudaan ayaa heshiis awood qaybsi ah saxeixday labadii kun iyo sagaaliyo tobankii kaasoo dhigayay in ay si isku dhafan loo dhiso golaha xukuumadda iyo golaha sare ee kacaanka dalkaasi afgambigii dhicisoobee bishii sebtembar ee sanadkan ayaa lagu eedeeyey in ay ka dambeeyeen saraakiil daacad u ah madaxweynihii hore ee cumar xasan albashiir ra-iisul wasaare xamadoog ayaa sheegay in khilaafka ka taagan aanu ahayn mid u dhexeeya militariga iyo rayidka balse uu yahay mid u dhexeeya kuwa aaminsan in laga baxo kumeelgaarhka loona gudbo hannaan dimuqraadi ah oo rayid ah iyo dadka aan sidaasi aaminsanayn ra-iisul wasaaraha suudaan ayaa khudbaddiisa ku sheegay inaanu dhexdhexaad ka ahaan karin khilaafka isagoo xusay inuu taageersan yahay isbeddel dimuqraadi ah oo rayd ah laakiin waxa uu xusay inuu la hadlay labada dhinac una soo bandhigay qorshe looga baxayo khilaafka qorshahaasi ayuu ra-iisul wasaaraha suudaan ku sheegay in ujeeddadiisu ay tahay daminta khilaafka taagan si loo helo xukuumad shaqaynaysa oo bulshada u adeegaysa ra-iisul wasaare xamadoog ayaa qorshaha uu soo bandhigay ku tilmaamay mid meesha ka saari doona in ay dhacdo in hal dhinac uu awoodda maroorsado qorshaha uu ra-iisul wasaaraha suudaan soo bandhigay ayaa culayska ku saaray in la helo golo sharci dejin oo kumeelgaadh ah iyo isbeddel in lagu sameeyo militariga lana ballaadhiyo ka soo qaybgalka talada ee siyaasadda ra-iisul wasaaraha suudaan ayaa ka hadlay dhibaatada ka taagan dekadda ugu weyn dalkaasi oo xidhan taasi oo ay xidheen hogaamiye dhaqameedka qabaa'ilka bariga suudaan waxaana uu ra-iisul wasaaruhu ku tilmaamay cabashadooda mid xaq ah balse waxa uu ka codsaday in ay furaan dekedda si dhaqaalaha dalku aanu u burburin isagoo tilmaamay in uu dhici doono shir caalami ah oo dalalka deeqda bixiya ay suudaan ugu tala galeen si loo helo dhaqaale lagu horumariyo gobolka siyaasiyiinta rayidka ee suudaan ayaa ku eedeeyey in milatarigu ay ka dambeeyeen xidhitaanka dekedda kooxo siyaasadeed oo gacansaar la leh milatariga suudaan ayaa baaqay uguna baaqay dadweynaha in ay maanta oo sabti ah ka soo qayb galaan bannaanbax ka dhacaya caasimadda khartuum sidoo kale taageerayaasha axsaabta rayidka ah ayaa iyaguna bannaanbax ku baaqay koob iyo labaatanka bishan oktoobar magaalada birmingham waa caasimada labaad ee dalka britain waxaanay caan ku tahay sameynta walxaha biraha ka samaysan waxay ka mid tahay magaalooyinka ay jaaliyadaha muslimiintu ugu badan yihiin boqortooyada britain waxaana ku yaala ilaa laba boqol oo masjid soomaalida ku nool magaaladan waxaa badankoodu ay kasoo guureen dalalka yurub gaar ahaan wadanka holland haddaba wariyaha v o eda qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa booqday magaaladaasi birmingham waxaana uu la kulmay qaar ka mida dadka soomaaliyeed ee kasoo guuray dalkaas
xuseenow aad ayaad u mahadsan tahay birmingham waxay ka mid tahay magaalooyinka soomaalidu ugu badan tahay britain soomaalida degani waxa ay kaga duwan yihiin soomaalida ku nool magaalooyinka kale waxay ka soo guureen yurub waxaana ugu horeeyey jaaliyadda soomaalida ee kasoo guurtay dalka holland iminkana dad badan ayaa kasoo guuraya dalalka kale ee norway iyo denmark ay ka mid yihiin bartamaha suuqa ayaan iminka u dhadhacaya waxaan ku suganahay xaafadda small heat oo ku taalla magaalada birmingham waxa aan dhex marayaa meelo badan oo runtii marka aad eegto aanad is odhanaynin waxaad joogtaaba britain muqaaxiyo badan oo soomaaliyeed iyo muqaaxiyo ay muslimiin leeyihiin ayaa jooga halkaasna waxaa iga muuqda laba nin oo dhalinyaro ah oo afkii dhashka ku wada hadlaya
وعليكم السلام حبيب هو اسمه جاب الحمد لله خوت مداوك الحمد لله الله سي بيرفكت هو كيف يلعب من خزين
waatahay xabiib iyo iyo sheekh fu'aad aad ayadu mahadsan tihiin fu'aadow magaaladan iminka waxaa ku badan dad soomaaliyeed oo badan oo ka soo guuray netherland waa maxay sababaha ugu waaweyn ee jaaliyadda soomaalidu ay u soo guurtay waxaan isleeyahay annagoo holland iska joogno aduu qiyaasta labaatamii sano ka horbay dad soomaaliyeed oo iska roguura ay soo arkeen ingiriiska yimaadeen london birmingham waxay arkeen fursado badan oo ka jiray xagga nolosha ha noqoto ganacsiga iskuullada islaamiga jawiga guud ee waddankan ingiriiska oo aad moodo inuu ahaa muslim friendly yani mid aad ugu sahlan dadka muslimiinta inay ku noolaadaan taasa marka dadkii ay markay maqleen ay soo guureen wayna ka heleen runtii wax badan oo wanaaga waxbarashada carruurta sidoo kale luqadda ingiliishka lagu baranayo ka duwan dhashki iyadana waxyaabaha ay dadku xiiseynayeen marka waxaan isleeyahay taasa ugu weyneed ganacsiga oo hadda aad sidaa arkayso makhaayadaha iyo dukaanada iyo moolalka noo furan aysan ahayn hawl ka sahlan holan ayadan ka mid ahayd waa tahay sheekh fu'aadow london oo kale markaanu eegno dhibaatooyin waaweyn ayaa ka jira gaar ahaana dhalinyarada soomaaliyeed iyadoo dhalinyaro badan oo soomaaliyeed qaabab kala duwan ama iyagu ay isu dilaan ama iyagu loo dilo dhalinyarada birmingham inta badan dhibaatadaas waa ku yar tahay baa la dhahdaa saas ma yahay arrinta
birmingham waa caasimada labaad ee ingiriiska marka kolley london waxaa ka jira iyadana waa ka jira dhibku ma yaro meel kasta ay soomaali joogto dhalinyarteedu waxaad mooddaa inay noqdeen target dadkan ka shaqeeya criminalitiga ama drugska ama gangistriska marka iyadu naftooda ma yaro ama ha noqdaan iyagoo isdilaya ama iyagoo kooxo kale oo ajnabiya ha noqdaan marka dhibku ma yaro lakin dee london marka loo eego way ka yar tahay because of tirada dadka degan london iyo birmingham
ayaa kala badan waa tahay sheekh aad ayaad u mahadsan tahay sheekh fu'aad xabiib adigu dee nin dhallinyaraa baa tahay adigoo yarna waad timaadeen halkan oo markaa dee laguma weydin in la guurayo hooyii aabbaa kusoo kaxeeyey laakiin adu markaad iminka birmingham ku kortay go'aankii ay aabbiiyo hooya qaateen inaad soo guurtaan sidaad u aragtaa
anigu go-aankaas wuxuu ila ahaa go-aan aad u fiican siduu sheegaya sheekh fu'aad soomaalida meeshaan waxay ku leeyihiin xuquuq badan meeshaas xataa xuquuq badana ka jira oo yurub xuquuqdeeda caamatan way wada fiican tahay laakiin markaad fiirisid isku barbardhigtid ingiriiska iyo holland waxaa kuu muuqanaya in inta meeshaan ahaanshadaada soomaaliyeed aad si fiican u cabiri kartid meeshaan markaas taasoo kale markii aan soo weynaaday aan ku baraarugay alxamdulilahna ilaahayga meeshaan na keenay marka barashadii inaad soomaali tahay oo kale ayaa ingiriisku ku fiican yahay ayaad leedahay aad iyo aad meeshaan waxaa waaye communitiyo badanaa ka jiro si fiican Ee, nimankan waxa- aad bay waxay ula soo dhaqmeen oo adduunyaday dhex mareenoo waxay aad ula soo dhaqmeen ajaanib badanoo waxaad ka dareemaysaa siday ula dhaqmaayaan ajaanibta kala duwan ama ha ahaada nigerian bakistan hindi soomaali inay si fiican ula dhaqmaayaan oo qofka ismuujin karo waa tahay en- en xabiib aad ayaad u mahadsan tahay Eh, dhegaystayaal iminka masaajidada xataa magaaladan ku yaalla kii aad doonto ayaad ku tukanaysaa sidii maaha magaalooyin badan oo ku yaalla yurub oo dadku hal masaajidun oo waxoogaa u jira xaggan waxaa naga xiga masaajido dho- dhowr ah oo eh, masaajidadii eh, salafiyiinta ayaa xaggan ku yaalla halkan masjidu araxmaan ayaa ku yaalla oo insha allah iminka salaadii makhrib oo aan fogeyn aanu eh, go'aansaneyn aanu kusoo tukanno insha allah eh, sheekh fu'aadna bacda salaada ayaynu insha allah waxoogaa ka weydiin doonaa eh, masaajidka
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم Ee, sheekh fuaad aad ayadu mahadsantahay masaajidkani waa masaajid weyn maasha allah dad badanna waa uu qaadaa marka laga yimaado salaada adeegyada kale ee bulshada soomaaliyeed halkan degan aad u qabataan maxaa ka mid ah
masaajidda yurub ku yaalla saan dareemi karno iyo westigoo dhan waxay ka duwan yihiin kuwii waddamada muslimiinta ku yaallay marka ma aha masjid keliya inta badan waxaad maqlaysaa islamic center waxaa laga helaa marka khadamaadka ay ugu horeyso tacliinta in da'yarta la baro diinta qur-aanka la baro een, afkooda hooyo la baro luqadda carabiga la baro Ee, waxaa kaloo iyadan la sameeya howlaha nikaaxa guurka iyo meherka sidoo kale khilaafaadka qoyska wixii soo kordha waxaabaad is odhanaysaa waxaad joogtaa magaalo ka mid a magaalooyinka ee deegaanada soomaalida xuseen
aad ayuu mahadsan yahay cabdilxaafid cawil ismaaciil oo warbixintaasi nala socodsiinay halkaad ka dhegeysaneysaan waa laanta af soomaaliga v o a haatanna afghanistan qaraxyo ka dhacay gudaha masjid ay ku cibaadaysanayeen muslimiinta shiicada ee ku nool magaalada kandahar ee dalka afghanistan ayaa la sheegay inay ku dhinteen ku dhowaad konton qof tiro kalena ay ku dhaawacmeen iyadoo oo mas-uuliyadda qaraxaasina ay sheegatay ama uu sheegtay kooxda daacish warbixintan waari- wariyaha v o eda ee qaaradda australia iyo koonfur asia ibraahim cumar baafo ayaa magaalada melbourne ee dalka australia kasoo diray
khandahar waxa ay ku taallaa dhanka koonfureed ee waddanka afghanistan waana ugub in qaraxyo ay ka dhacaan koonfurta waddankaasi taniyo intii taalibaan ay la wareegeen xukunka maadaama inta badan qaraxyadu ay ka dhici jireen waqooyiga iyo bariga dalkaasi haddaba waxaan qadka telefoonka kula xidhiiray doctor xuseen yuunis oo aqoon durugsan u leh dalka afghanistan muddona ku noolaa sida uu u arko qaraxyadan jimcayaasha lagu beegay ee shiicada lala beegsanayo Een, qaraxyadani ka dhacay magaalada qandahar waxa weeyaan een, kuwii ugu horreeyey ee ka dhaca een, dhanka koonfurta ee wadanka afghanistan Een, qaraxyadii ka horreeyey een, inta badan een, waxay ka dhacayeen dhanka waqooyi iyo bari ee wadanka marka tani waxa ay tusaysaa in een, qolyaha daacish een, inay awoodooda ay sii ballaadhinayaan een, isla markaana ay beegsanayaan een, meel kastoo iyagu ay u arkayaan inay een, bartilmaameed ay u noqon karto marka tan iyo intii maraykanku ay ka baxeen wadankaasi afghanistan isla markaana ay eh, taalibaan ay la wareegeen een, awoodda wadanka waa kii ugu horreeyey ee ka dhaca eh, dhanka koonfurta Een, isla markaana arrintani waxa ay tusaysaa sida ay taalibaan ay een, u waajahayso een, eh, dhibaato iyagu markii hore aanay filaynin Een, run ahaantii een, waxaa la islaxaa Eh, kol haddii ay taalibaan ay dalka la wareegeen een, nabadgelyada iyo amniga iyo intaba gacanta ay ku dhigayaan laakiin tani waxay noqotay caqabad cusub een, oo iyaga ay mataqaanaa een, eh, ay waajahayaan imika oo kusoo korodhay maamulkooda qaraxyadan lala beegsanayo muslimiinta shiicada dowladda iiraan sidee bay arrintan u arki kartaa maadaama ay ka mid yihiin dalalka la tuunsan yahay inay taageeraan ururka taalibaan aqoonsi raadiskoodii caalamka Een, Iiraan aad bay uga walaacsan tahay Een, waxa ka dhacaya wadanka Afghanistan ee gu- ee gaar ahaanna ee beegsashada la beegsanayo een, ee dadkan shiicada ah ee muslimiinta shiicada Een, marka Iiraan waxa ay ku eedeynayaan Taalibaan een, inaanay een, wax la taaban karo aanay ka qaban sidii ay u difaaci lahaayeen ee dadka shiicada ah ee laga tirada badan yahay ee ku nool ee wadankaasi Afghanistan laakiin Iiraan waxa islahayd eh, ka dowlad eh, jaar ah eh, marka loo eego in een, wax uun ay saameyn ku yeelan doonto een, eh, siyaasadaha eh, Taalibaan marka iyadoo awoodda la wareegto laakiin imika eh, waxaad moodaa een, in walaaca iiraan inuu sii kordhayo waayo dadka la leynayo ee mataqaanaa waa dad shiica ah een xarumahan iyo masaajidadan la leynayo waa masaajida shiica ah taalibaan ayaa horey u sheegtay inay gacan biraha ku qaban doonto guud ahaan amniga dalka afghanistan laakiin taa beddelkeeda weli waxaa jira qaraxyo ay fuliyaan kooxda daacish arrintan taalibaan maxay kaga dhigan tahay ballanqaadyadoodii amni taalibaan markii ay la wareegeen caasimadda kabul iyo guud ahaan inta badan gobolada wadanka bishii augost waxa ay ku dhawaaqeen in amni daradii iyo musuq maasuqii iyo iyo maxaanku irahdaa hantidii dowladda la dhacayay iyo dhammaan baqdintii laga qabay dhanka amni darada lasoo afjaray islamarkaana inay gacan bir ay ku dhigi doonaan cid kastoo waxyeeleynaysa amniga amba gudaha ka timaado amba dibadda ha ka timaado waxayna tani ay tusaysaa inay bilowna ay u tahay amni daro oo mataqaanaa dhowr wejiye leh oo ka bilaabata wadankaasi iyadoo lagu beegsanayo dadka danyarta ah iyo dadka tabaaleysane dadka maatida ah madaniyiinta iyagoo aanay ka tirsanayn taalibaan iyo xarumahan kale ee lagu cibaadeysto amba meelaha kale dadku iskugu yimaadaan amba suuqyada ha ahaadaan amba iskuulada amba maxaanku idhahdaa goobaha kale dadweynuhu iskugu yimaadaan iyo weliba goobaha lagu cibaadaysto masaajiddu ay ka mid tahay laakiin tan iyo intii ay la wareegeen taalibaan xukunka dalka afghanistan ayaa saddex qarax oo ismiidaamina laga fuliyey oo ah u dambeeyey kii jimcahan ka dhacay masjid ay ku cibaadaysanayeen muslimiinta shiicada ah ibraahim cumar baafe wararka v o a magaalada melbourne dalka australia haatanna dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubintii ciyaaraha waa kan maxamuud mascade oo inala socodsiiya
kuna wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaaba ee waddanka faransiiska habeenkii xalay ahaa goor dambe kulan adag oo iskaga hor yimaadeen kooxaha kubadda cagta ee b s g iyo angers ayaa kooxda kubadda cagta ee b s g waxa ay ku guulaysatay laba gool iyo hal oo ay guushu ku raacday ciyaaryahan keliyan embabe ayaana goolka guusha oo rigooro ahaa daqiiqaddii siddeetan iyo toddobaad u dhaliyey kooxda kubadda cagta ee b s g waxaase xusin mudan in kooxda kubadda cagta ee b s g ay ka maqnaayeen xidigihii reer argentin iyo kuwii reer baraaziil maadaama toddobaadkan ay u ciyaarayeen qaramadooda oo isreebka koobka kubadda cagta adduunka ee sannadka labada kun labayo labaatanka waddanka qatar loogu loolamayo ay waddamadoodu usoo bixitaankiisa u loolamayeen xidigaha naymar messi iyo weliba qaar kale uu ku jiro ciyaaryahan dimariya ayaanan kooxda kubadda cagta ee b s g garoonka u soo gelin taasina waxa ay keentay in darqiga ay ku badiyaan walow saddex dhibcood ay faraqa ku shubteen oo kooxda kubadda cagta ee b s g oo kulankii kan ka horreeyey guuldaro dhadhaminaysay ay sidaasi uga soo bogsootay dhinaca iyo waddanka ingiriiska haddii aan jalleeco horyaalka dalkaasi ayaa mar kale dib la isugu soo noqonaya maadaama toddobaadkii lasoo dhaafay aan kulamadii horyaalka la ciyaarin maadaama qaramadu ay isreebka koobka kubadda cagta ee adduunka xidigahoodu ay dhelayeen kuna maqnaayeen kooxda kubadda cagta ee watford iyo liverpool ayaa kulan adag maanta duhurka iskaga hor imaan doona oo kooxda kubadda cagta ee watford waxa ay gurigeeda ku martigelinaysaa kooxda kubadda cagta ee liverpool oo iyadana ay ka maqnaan doonaan xidigihii baraaziil ee ay kooxdu ku taagnayd golhay alison iyo weliba ciyaaryahan fabinio ayaa ka mid a xidigaha aan u safan doonin kooxda kubadda cagta ee liverpool astonvilla waxay garoonkeeda kusoo dhaweynaysaa kooxda kubadda cagta ee wolvis iyagana waxaa astonvilla ka maqan goolhayaha ay ku dhaartaan oo isagu xulka qaranka argentina goosha u ilaalinayay taasina waxay keenaysaa in kooxdu iyadoo golhayahooda ay ku dhaartaan uu ka maqan yahay in ay wolfe soo dhaweyso leicester city manchester united ayay ku soo dhoweynaysaa garoonka king power stadium halka manchester city iyo banlina ay kulan adag iskaga hor imaan doonaan garoonka itixaadi stadium norwich iyo kooxda kubadda cagta ee brighton hafen million ayaa iyaguna kulmi doona halka southampton iyo leedsna ay fooda isgelin doonaan laakiin kulanka goor dambe oo fiidkia dhici doona waxuu dhex mari doonaa kooxaha brentford iyo chelsea kooxda kubadda cagta ee chelsea ayaana waxay booqanaysaa kooxda brentford oo iyaa ay ka wada dhisan yihiin magaalada london kooxda kubadda cagta ee tottenham hatisba oo iyadu maalinta axadda ah ciyaari doonto newcastle united oo maalqabeenno waddanka sacuudiga u dhashay iibsadeen la kulmi doonta ayaa weli ciyaaryahankooda harri kane wararku waxay sheegayaan in culays fara badan uu soo korayo oo weliba kooxda uu gool ku saliilayahay qarankana sidoo kale ay dhibaato fara badan ka haysato dhinaca gooldhaliska ciyaaryahan harri kane ayaa la filayaa in kulanka newcastle united uu isbeddel samayn doono wahagaag dhegaystayaal barnaamijkeenna ciyaarahana inta ayaan kusoo gabagabaynaa tan iyo kulan dambe oo mascado idin sidaa iyo
aad ayuu mahadsanyahay maxamuud mascade oo inala socodsiinaya xubintaasi ciyaaraha kaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a haatanna aynu ku wadansanna codka fanaanada nimco jaamac heeskaasi aynugu luqaynaysa fanaanada nimco jaamac ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteena idaacadeed oo si toosa idin keenaysa laanta af soomaaliga e v o e tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda af soomaaliga e v o e dan la sidaasiyo nabadgeliyo
Yeah.